halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o a somaali dot com qalab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti shanta bisha agost sanadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aada idaacaddeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah soomaaliya oo maanta markii ugu horreysay muddo ka badan soddon sano dib u howlgelisay xarunta keydka dhiigga qaranka wasiirka caafimaadka ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo v o a uga waramay shaqada xaruntaasi ay qaban doonto dhiigga inta lakala qaybiyo ayaa qayb walba meel goona lagu keediya ayaa hadhuuti qof walba wuxuu u baahan yahay meeshaas asoo diyaarsan looga soo qaadayaa halkii la dhihi lahaa markii qof dhiig u u baahdo la naadin lahaa baraha bulshada laga naadin lahaa dhiig noocaas yaa haaya la dhihi lahaa sida hadda dhici jirtay oo kale marka taas ayaa looga maarmayaa in loo soo aado bangiga oo laga qaata diyaar oo u ahaado xilli walba oo loo baahdana diyaar oo u ahaado
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan soomaaliya oo maanta la sheegay baarlamaankooda inuu yeeshay dood buuq badan dhalisay kadib markii wasiirka cadaaladdu uu ka soo daahay in baarlamaanka uu hor yimaado si su-aalo loo weydiiyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkana waad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horeyn doonaa warkii booliiska bakistan ayaa maanta xiriir ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi imraan khan daqada kadib markii maxkamad federaali ah ay ku xukuntay saddex sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyey qarin hanti siyaasigaasi caanka ah oo toddobaatan jir ah ayaa waxaa la dhigay xabsiga magaalada bari ee lahor waxaana loo dhaadhiciyey xabsiga ku yaala caasimadda dalka ee islaamabad halkaasi oo xukunka maxkamadeed lagaga dhawaaqay sida ay sheegeen wakiilo ka socda dowladda iyo khan haddii aan maxkamadda rafcaan ku burinin ayaa xukunkaasi waxa uu khan ka saarayaa siyaasadda dalka muddo shan sannadood ah iyadoo uu soo afjari doono fursadaha uu u leeyahay inuu u tartamo doorashooyinka soo socda ee bakistan ee loo qorsheeyey dhammaadka sanadkan sida ay sheegeen khubarada sharciga iyadoo markaasi ay tix raacayeen sharciyada doorashada xisbiga siyaasadeed ee khan bakistan tahreeg ee insaaf ah ayaa waxa uu sheegay in si deg dega ay uga doodi doonaan xukunkaasi maxkamadda sare dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee dalkaasi ukrain ayaa habeennimadii xalito waxa ay duqeeyeen markab laga leeyahay ruushka oo maraya badda madow ee u dhow kremia sida ay sheegeen saraakiil ruush ah iyo muuqaal la soo dhigay baraha bulshada weerarkan ayaa kii labaad ee badda oo ay ku lug leeyihiin dayuuradaha aan duuliyaha wadin ee dronska maalin gudaheed kadib markii ukrain ay ku duqaysay dekad weyn oo ruushku leeyahay shalay weerarkaasi oo muujinaya awoodda ciidamada badda ee kiev oo sii kordhaysa iyadoo badda madowna ay noqotay goob muhiim oo ah dagaalka weeraradan ayaa waxay daba socdaan weeraradii ruushka ee dekadaha ukrain kadib markii moscow ay ku dhawaaqday ku dhowaad saddex toddobaad ka hor in ay ka baxday heshiiskii muhiimka ahaa ee dhoofinta badarka kaasi oo u oggolaanaya ukrain inay malaayiin tan oo haruur ah ay ka iibiso suuqyada adduunka dalka sacuudiga ayaa waxa ugu baaqay muwaadiniintiisa inay ka fogaadaan meelaha ay ka dhaceen iska hor imaadyada hubaysan ee dalkaasi lubnaan sida ay sheegtay safaaradda sacuudi arabiya ee lubnaan boqortooyada sacuudiga ma aysan cayimin meelaha lubnaan ay kula talinayso muwaadiniinteeda inay ka fogaadaan safaaradda ayaa carabka ku adkaysay muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo xayiraadda socdaalka sacuudiga ee lubnaan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay safaaradda kuwait ayaa sidoo kaleeto waxa ay soo saartay la talin saaka taasi oo ugu baaqaysa muwaadiniinteeda ku sugan lubnaan inay feejignaadaan oo ay ka fogaadaan meelaha ay ka jiraan khalqalka amni sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuwait u k ayaa sidoo kaleeto cusboonaysiisay talabixinteeda safar ee lubnaan iyada oo ka digtay dhammaan safaaradda qaar ka mid ah safarada aan idhaahdee ee lagu tegayo koonfurta lubnaan ee u dhow xerada falastiin ee cayn al xilwa laba sarkaal oo saro oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadda suudaan ka taagan awgeed ay afar iyo labaatan milyan oo qof kala bar dadka waddankaasi ay u baahan yihiin cunto iyo gargaar laakiin laba milyan iyo shan boqol oo kun oo keliya ay heleen gargaarka sababtoo ah dagaallo ba-an iyo dhaqaalo la-aan edim wasornu oo ah agaasimaha howlgallada ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan bini-aadminimada iyo ted japan ku-xigeenka agaasimaha fulinta ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ururka unisef oo hadda ka soo laabtay suudaan ayaa waxa ay sawir xun ka bixiyeen burbur iyo qalalaaso ka jira suudaan iyadoo aanay muuqanin wax wadahadal ah oo nabadeeda warkiina waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay muddo ka badan soddon sano dib u howlgelisay xarunta keydka dhiigga xaruntan maanta waxaa dib u furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre wasiirka caafimaadka ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa v o a u sheegay in dhiigga xarunta lagu keydin doono ay caruurta dhiigaradu hayso iyo weliba dadka ku dhaawacma shilalka iyo haweenka iyaguna u dhinta dhiigbaxa ay wax ka tari doonto zahre ciidle nuur ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay wasiirka caafimaadka soomaaliya doctor cali xaaji aadan ugu horreynna waxa uu weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo xaruntan keedka cusub ee dhiigga ee maanta dib loo furay
sara waad mahadsan tahay waa run maanta wuxuu ilaahay noo fududeeyey inaan dib u furno kaydka dhiigga oo muddadii sagaashan kowdii ilaa hadda aan shaqaynin ayaan maanta ku guulaysanay in dib loo dhiso la dayact la qalabeeyo si casri ah loo qalabeeyo oo maanta diyaar oo ah in dhiig lagu kaydiyo isbitaal walba qayb yar oo ku dhex taalla marka laga reebo kayd dhiig caasimada un midka ku yaala ayuu ahaan jiray waagii hore hadda waxaan qorshaynaynaa in maamul goboleed walba bangi dhiig inuu yeesho u gooni ayaan qorshaynaynaa laakiin inta taas laga gaaraya kan ayaa u shaqaynaya dalka oo dhan oo aan rajaynayno in dhig lagu kaydiyo meel kastoo looga baahda in la geyn karo hadduu ilaah yidhaahdo waan gartay marka maxay ku kala duwan yihiin xarunta aad maanta dah furteen kaydka guud ama bangiga dhiigga iyo goobaha aad sheegtay ee cusbitaaladu lahaan jireen ee kaydka dhiigga ee cusbitaalada gaarka u ahaa faraqa u dhexeeya waxaa waaye kumanaan iyo boqolaal kun oo dhiig ah ayaa hal mar lagu keydin karaa kan muxuu ahaa laakiin isbitaalada waxaa ku dhex yaalo qawajiyaal yar oo aan badneena isbitaal walba uu leeyahay oo maaragtay dhiiga maaragtay labdhiga lagu keydiyo muddo yaroo koobanna maarata laga isticmaalo marka waa wax aan badneen oo islamarkii dhammaanayo laakiin kan waxa weeye aad buu u wen yahay qalabka yaalna aad u horumarsan yahay aad buuna u ballaaran yahay waxaa la samaynayaa dhiiggii ayaa la kala qaybinayaa kuwa mas-uulka ka ah xinjirowga dhiigga si gooni ah loo keydinayaa kuwa mas-uulka unugyada dhiigga cascasa wax loo yaqaano gooni ah loo keydinayaa unugyada maaragta dhiigga maaragtay difaaca mas-uulka ka ah gooni a loo keydin karaa balaasmaha oo ah dareeraha iyadana gooni a loo keydin karaa bukaanada dhammaan maarata uma wada baahno mararka qaar dhiigga qoloba dhiig gooni hay ubaahan tahay nooc gooni hay ubaahan tahay marka tusaale dadka ama gubto ama keliyaha ka jiran balaasmaha oo ah dareeraha ay u baahan yihiin dadka dhiigyarida ay hayso oo kale waxay u baahan yihiin maaragtay unugyada dhiiga cascas marka dadka xinjirowga uu ku yar yahay ee dhiigbixi uusan joogsanan oo kale waxay u baahan yihiin belayda tiska ama unugyada xinjirowga mas-uulka ah marka dhiigga inta lakala qaybiyo ayaa qayb walba meel goona lagu keydiya ayaa adhuuti qof walba wuxuu u baahan yahay meeshaas asoo diyaarsan looga soo qaadayaa halkii la dhihi lahaa markii qof dhiig uu u baahda la naadin lahaa baraha bulshada laga naadin lahaa dhiig noocaasi ahaaya la dhihi lahaa sida hadda dhici jirtay oo kale marka taas ayaa looga maarmayaa in loo soo aado bangiga oo laga qaata diyaar oo u ahaado xilli walba oo loo baahdana diyaar oo u ahaado waan gartay tusaale ahaan markii uu dhacay musiibadii qaraxyadii zoobe one iyo two markay dhaceen dadweynaha waa aragtay inay maaragtay dhiigooda shubayeen laakiin nasiib darra waxaa la waayey meelo lagu keydiyo ayaa la waayey dhiiggaasi waa laga faa'iidaysan waayey dadkii oo diyaar oo ah inay dhiigooda shubaan ayaa meelo lagu keydiyo la waayey marka taas ayay soo afjaraysaa in ummadda soomaaliyeed ee dhiigooda ku deeqaaya meel dhiigooda ay dhigaan hadhuutina dadka u baahan ay ka helaan in la helo ayuu muhiim u yahay waan gartay marka dhiigan ma dadweynaha soomaaliyeed baa loo soo bandhigaya inay si mutadawacnimoa u shubaan si bangigaasi markaa loo buuxiyo mise dowladdu dadku ay ka iibsanaysaa dhiigaga ay kaydinayso xagu ka imanayaa dhiigu
dhiigani dadka soomaaliyeed ayaa ku deeqaya insha allahu tacaala laga iibin maayo ummadda soomaaliyeed ayaa baaq loo jeedin doonaa in ay dhiigooda shubaan kadibna waa la kaydin doonaa dadka u baahan ayaa kadibna la siin doonaa hooyooyinka soomaaliyeed ayaa u baahan oo hooyada soomaaliyeed waxay u dhimato markay uurka leedahay ama ay dhalayso kaalinta labaad waxaa ku jira dhiigbaxa ayaa kaalinta labaad ku jira waxa loo dhinto ilmaha yararka oo dhiigyarada ay haysaa ka faa'iidaysanaya dadka la qalaya oo dhiig in lagu shuba loo baahan yaha ka faa'iidaysanaya dadka matalan dhaawacyada oo maaragtay shilalka kusoo dhaawacmaya ka faa'iidaysanaya ciidamadeenna la dagaalamaya argagixisada khawaarijta la dagaalamaya ayaa maaragtay markay soo dhaawacmaan dhiiggii ka faa'iidaysanaya dadka cudurada dhiigga ku dhaca qabo ee dhiigkushubid joogtada u baahana ka faa'iidaysanaya sida dadka qabo cudurka siclesel anemia loo yaqaan talasimiyada cudurka loo yaqaan maaragtay g six p d deficiency limfoomada leukemiyada cudurada dadka qabo dhiigga ee dhiig joogtada in lagu shubo u baahanna way ka faa'iidaysanayaan marka bulshadii ayaa dhiigga dhigayso bulshada ayaana ka faa'iidaysanaysa waan gartay markaynu wasiir ka hadlayno kaydinta dhiigga wuxuu u baahan yahay siyaasad guud oo lagu maamulo iyo joogtayn dayactirkiisa iyo ilaalinta marka la eegayo qofka laga shubayo xanuuno badan oo waxaa jiri kara ku faafa oo noocyo kala duwana qaar sahlan iyo qaar halistiiba ay jiri karaan waxaa jiri kara markaa dhiigu kaydsan yahay haddaan si fiican loo daryeelin xanuuno ka dhalan kara dhiigiyo nadiifa oo caafimaad qabo meeshii lagu shubay muddo kadib inu dhiiggaasi isku bedeli karo dhiig aan caafimaad qabin qofkii lagu shubana dhibaato u keenaya sidee ugu kalsoon tihiin hanaanka hubinta hore ee dhiigga iyo kaydka marka la dhigo daryeelkiisa iyo inuu dhiiggaasi ahaan karo dhiig caafimaad qaba nadiifa qofkii lagu shubanaan dhibaato u keenay
horta marka koowaad dhiigga marka qofka laga shubayo laiskama shuba ee waa baaritaan ayuu maraa oo cudurro inuu qabo waa laga jeegarayaa dhiig dadka marka cudurada aan qabin oo nadiifka ah unbaa laga shubaa dhiigga kadib marka la shubana waxaa lagu keydiyaa temberaturkii loogu talagalay ayaa lagu keydiyaa qalab loogu talagalay maaragtay tayadis ay saraysaa lagu keydiyaa marka maxay ahayd isma bedelay dhiigga marka hore haddii la hubiyo inuu safe yahay oo badbaado qabo haddii la hubiyo meeshii loogu talagalayna lagu keydiyo isma bedelaya taas waa la damaanad qaadi karaa wax ciladana kama imaanayso muxuu ahaa marka aad baa looga taxadaraa dhiig aan safe ahayn oo aan badbaado qabin oo cudurada aan la hubinin in la keydiyo marka horeba aad baa looga taxadaraa qalab hadda aan keenayna waa qalab oo casri ah qaarkood oo automatic oo maaragtay halkii mar lixdan bukaan ayaa dhiig inta laga baaro ayaa isla marka natiijadii combuterka ku safe garoobeysaa si automatic ah
kaashanaha dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo khadka telefoonka ugu warramayey saare ciila nuur aqalka hoose ee baarlamaanka ee soomaaliya ayaa maanta yeeshay dood buuq badan dhalisay oo la doonayay in su-aalo lagu weydiiyo wasiirka cadaaladda ah oo ka soo daxay in kulanka uu ka soo qayb galo afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka sheekh aadan madoobe ayaa markii dambeeto wasiirka cadaaladda ka saaray kulanka xildhibaanada qaarkood ayaa waxay soo jeediyeen in wasiirkii diiday in baarlamaanka uu hor yimaado tallaabo laga qaato warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle dooda ayaa salka ku haysay in goluhu go-aan ay ka gaaraan wasiirka cadaaladda dib oogisna ay ku sameeyaan sidau golaha ka sheegay xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye wasiir sidaasoo kale u dhaqmay intaa ku jiray dowladda nidaamka dawliga iyo kala dambaynta hadday ka dhunto qaranka wax dambe u hadhay ma jiro markaa mudane guddoomiye wasiirku haddii lagu wargeliyey in ajanda baarlamaanka u yaallo wax kaloo ajanda ahuu samaysan karaa ma jiro wax halkan inuu yimaado oo golahaan hor yimaado uga muhiimsanaan karaa ma jiro weliba waxaa la ii sheegay in uu baxay oo golaha soo galay oo halkan marayey villa hargeysa dhexdeeda marayay ayaa la ii sheegay markaa guddoomiye anigu waxaan qabaa haddii wasiirku inta la gaadhsiiyey in halkan laga rabo ajanda u yaallo meeshaan uu soo galay uu golahan yaraystay in tallaabada ku habboon laga qaadaan qabo markay bilaabatay dooda ka dhanka ahayd ayuu soo galay wasiirka cadaaladda fadhi goluhu ay lahaayeen waxaase fadhiga ka saaray guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe wasiir waxaan dhihi lahaa maanta waa fasaxan tahay golaha arrintaada go-aan ka gaaray wasiirka sida haddaay la sheegay dalka hor sharcigaan la keenayn nidaam xumo ayaa sharcigaan loo celiyey ayada oo maaragtay wasiirkii iyo ku-xigeenkii wasiir dowlihii ba isaga tageen ani maalintaas dalku waa ka maqnaa haddana saakay shirkii markuu furmay wasiirkii waa la waayey asigana nooma imaanin ku-xigeenkiina ma imaanin wasiir dowlihiina ma imaanin hadda markaan fasaxnay tiimkii isaga la waayey hadda wasiirkiiba waa u jeedaa nidaamkaas arrintaas runtii xildhibaanada dalkooda waa socday waxay u qaateen ihaano iyo yaraysi golaha shacabka iyo baarlamaanka ayaa loo qaatay wasiir waxaan dhihi lahaa maanta waa fasaxan tahay golaha arrintaada go-aan ka gaaray xildhibaan mustaf sheekhaali dhuxulow ayaa ka hor yimid dooda xildhibaanada qaar ay ahayd in halka laga hayuubiyo wasiirka
runtii aniga waa kaxumaa koraan joogay waxaan rabaa inaan ka bilaabo hadalkayga wasiirka saaka sagaalka ee barka horta waa joogay tobanka subaxnimaan halkan fadhiya waxaa yimid guddoomiye ku-xigeenka labaad wuxuuna yidhi kooramka sagaaliya toban qofood bisaa fadhida sidaas daraaddeed ilaa ilabanaan sugaynaa markaas kadib uu baxay laba qodoba waxaan rabaa muhiim inaan idiin sheego horta mid waxaa waa deganaashada siyaasadda in wasiirka cadaaladda bannaanka loo bax yidhaahdo waa okay in mar kale loo yeero waa okay laakiin wasiirka cadaaladda iyo dastuurkan maanta waxaan uga qaadaynaa halkan xilka oo siyaasad cusub oo soomaaliya ka bilaabataan isaga ku bilaabaynaa arrintaas wax la yeeli kara maaha sababtay waxay tahan waxaa weeyaan nin kastoo halkan joogo xildhibaana constituencio matalaa wasiira meesha u fadhiya annaga baarlamaanka waa arrinimaa u leenahay wixii qadarina oo xildhibaanada naga mudan yihiin diyaar u nahay laakiin wasiirka dastuurka lagu bilaabay xilka halkan in looga qaado wax soco kara maaha maba soco kartaba waxay isugu socon karin annaga maxaan qabanaynaa annaga siyaasaddan ka shaqaynaa haddii la yidhaha xilni qof maanta aniga xilliga jecel wallaahi bilahi tala ma jirno qofka wasiirka qaada laana waaye laakiin aniga ninkaan matalay halkaano mayma xunuma dhahaybe xildhibaanada marka qofkii aan matalay halkaana inti soo istaagaan aa loo codaynaa horta arrintaas lama qabato weliba adinkaa laydinku bilaabaane ugu dambayntiina guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa soo jeediyey in wasiirka loogu yeero fadhiga kan xiga lana weydiiyo dhaliilaha ka tirsanaya xildhibaanada golaha markaas kadibna xildhibaanadu ay go-aan qaataan fadhiga ayaa ku soo hormay natiijo la-aan waxaana xildhibaanada golaha shacabka ay dhiibtay aragtiyo kala duwan xilli wasiirka cadaaladda xasan macali maxamuud oo fadhiga maanta bannaan joogka ahaa cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinayaa cabduqaadir samakaab
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in hay-adaha amniga ay qabteen xubno ku dhex jira dowladda oo u basaasayay kooxda al-shabaab wasiirka warfaafinta soomaaliya daa'uud aweys jaamac oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dadkan oo ay qabatay hay-adda nisa ay gaarayaan ilaa iyo toban xubnood waxa uu sidoo kale sheegay inay baxsadeen laba qof oo kale oo ka tirsan hay-adaha amniga kuwaas oo si hoose ula shaqaynaya al-shabaab iyadoo qabashadooda ay timi kadib markii la ogaaday inay jiraan dad ku dhex jira dowladda oo xogta u gudbiya kooxda al-shabaab
qaranka ee nisa oo ku saabsan in in ka badan toban xubnood oo basaasiin u ahaa khawaariijta ay gacanta ku dhigta hay-adda nisa kuwaas oo beegsanaya basaasiinta ku dhex abuuran hay-adaha kala duwan ee dowladda dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan hay-adda nisa oo arrintaasi muddo dheer baaritaano iyo dabagal ku haysay ayaa waxay soo ogaatay in ay jiraan dad ka dhex shaqaynaya hay-adaha amniga amaba xogta ee dowladda gudbina u gudbina khawaariijta taas darteedna ay suuro geliseen nisa in ayaga waajibaadkooda gudanaya ay gacanta ku soo dhigaan tobankaas xubnood sidoo kale waxaa jira xubno ku dhex jiray ciidamada ammaanka oo basaasiin u ah khawaariijta kuwaas oo baxsaday ayna ku daba joogaan ciidamada amniga waxaana ka mid ah cabdisataar cabdulqaadir ciise iyo ayaanleh maxamed cali oo labaduba ka tirsanaa hay-adaha amniga waxaa haddaba lagu wargelinayaa shacabka iyo dhammaanba hay-adaha dowladda inaysan la macaamili karin xubnahani basaasiinta ah ee lagu daba joogo sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shacabka soomaaliyeed xubnahan qofkii xog hela ama ay la soo xiriiraan in ay ku soo wargeliyaan hay-adaha amniga dowladda federaalk ee soomaaliya laamaheeda amniga waxaa ka go-an in arrimaha amniga ay muhiimad siiso gaar ahaanna markaay noqoto dhinaca xaqiijinta xogta hay-adaha dowladda iyo weliba sirta ciidamada howlgallada ku jira dowladda soomaaliya sooma bandhigin caddeymo muujinaya dadka la qabtay kooxda al-shabaab weli kamaysan hadlin dadka la sheegay inay u shaqaynayeen ee ku dhex jira dowladda soomaaliya dhinaca kale maalmihii lasoo dhaafay waxaa wararka soomaaliya hareeyey muran ku saabsan gabar ku ordaysa magaca jaamacadaha soomaaliya oo ka qayb gashay tartanka jaamacadaha adduunka ee lagu magacaabo f i s u oo sanadkan lagu qabtay magaalada jenduu ee dalka shiinaha gabadhaas oo lagu magacaabo nasre abuukar cali ayaa wareeggii hore ee israreebka ka gashay meel aad u hoosaysa arrintan ayaana dhalisay in su-aalo laiska weydiiyo diyaargarowga tartanka ee jaamacadaha dunida soomaali badan ayaa baraha bulshada kaga falcelisay dhacdada waxaana kaalinta ay soomaaliya ka gashay tartanka ay ku tilmaameen mid muruga leh haddaba haaruun macruuf oo qadka telefoonka kula xiriiray wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre ayaa waxa uu weydiiyey natiijada ka soo baxday baaritaankooda ee ku aadan arrinkan
marka hore horta waxa waaye waxaan waxaynu weed wax sadhan ama wax oo yacni fajac oo mufaaja'a inagu noqotay shalay markaan baraha bulshada ka aragnay maxay tole waxa siday u dhaceen laakiin nasiib wanaag markaan baarnay xalay guddiga olombiga qarankan u yeernay waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxaan nooga yimid guddoonkooda waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qolyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhalinyarada ee wiilkii gabadha meesha tagay magacooda lagu geeyo ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha soomaaliyeed saddexdooda waxaan ugu yeernay xafiiska waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aalo weydiin waxaa noo soo baxday marka kow horta marka hore guddiga olombikada soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda soomaaliyeed dhalinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen taa horta meesha noogu xaqiijiyeen labo waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yidhaahdo nasre abuukar cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada marka intaa kadib markaan xaqiijinay waxay marka wasaaradda hadda soo saaraysa hadduu la yidhaahdo qaraar looga falcelinayo falkii foosha xumaay ay ku kaceen qolyihii ka been abuurtay magaca jaamacadaha soomaaliyeed marka sidee bay gabadhani magaca soomaaliyeed ugu oroday magaca jaamacadaha halkaasi ma qabyaalad baa lagu geeyey ma musuq maasuq baa lagu geeyey ma eex kalaa lagu geeyey waxay gabadhaasi ku tagtay aan dhihi karnaa qaab oo aan sax ahayn lasoo marsiinin nidaam transparent ama waafaqsan shuruucda tartamada qof markuu heer caalami ama dibad ku matalayo jaamacad ama urur ama dal waxa waaye marka hore horta waa inuu kusoo guuleystaa local tartamada oo gudaha ama local tournamentiga markuu guuleysto champion noqdo dibadda qofka ku matali karaa gabadhan intaba maysan ahayn waxaa lagu geeyey oo aan dhihi karnaa oo xaqiijin karnaa qaab musuq maasuq ah waana midda ay hadda wasaaradda falkaas baarista iyo qotada dheer ay ku hayso jawaabta cadna ay kasoo saarayso saacadaha soo socda marka ma dhaba in xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya khadiijo aadan ay habaryarteed tahay maad xaqiijiseen taas baaritaanka oo aynu ku sameynay maxaa la dhahaa gabadha ka qayb gashay maxaa la dhahaa ciyaaraha iyo guddoomiyaha inay ka dhexeeyaan wax oo family ah waa wax jirto oo xaqiiqa oo dhab ah marka tallaabadaad qaadaysaan ii sheeg hadda dabcan waad ogtahay go-aankaad gaadhaysaan dadweynaha la wadaag go-aankaan qaadanayno amaan qaadayn waxaa waay mas-uuliyaddaas meesha ka dhalatay ama eexda ama musuq maasuqa meeshaas ka dhashay waa inay yeelataa qof mas-uuliyaddaas qaadataa marka mas-uuliyadda qofkaas ay qaadanayo ama gaar ahaan guddoonka xiriirkaas uu qaadan doono ugu badan waxaa waaye horta inaan midda ugu horeysa waxaa waaye inaan shaqada ka joojina kadibna aan baaritaan u dirno marka go-aankaan qaadanayno xaqiiqda waxaa waaye in mas-uuliyaddaas banishmentgeeda uu qof qaato marka ma guddoomiyaha guddiga ciyaaraha fudud keliya ayaa qaadanaysaa mas-uuliyaddan dad kale ma ku jiraan saacadaha soo socdo ayuu go-aanka soo baxaya markuu soo baxo markaasaa go-aanka official u noqon doona hadduu laayarada markaasaanaan hadduu laayara la wadaagi doonaa eebreska sidee bay arrintani haddii masuq maasuqa gabadha lagu geeyay sidee bay uga hoos baxday jaamacadihii guddigii jaamacadaha sidee bay uga hoos baxday guddiga olombikada sidee bay uga hoos baxday wasaaradda ciyaaraha intaasoo dhan see bay uga hoos baxday soo lama dhihi karo cidda mas-uuliyaddan qaadanaysa way ka weyn tahay xiriirka ciyaaraha fudud keliya waxay uga hoos baxday hanaanka gabadhan horta lagu soo xulayay ama meesha lagu salagtagareynayay ama meesha ijraa-aadka broseska wax loogu sameynayay ee broseska markii la bilaabayay maynan ogeyn jaamacadaha maynan ogeen olombicada maynan ogeen wasaaradda bal wasaaraddu waxay ka soo gelaysay oo aan rabaa inaan caddeeyo oo dadku mararka qaarkiis ay codadka inta jarjareen ay kelibiyada soo samaynayeen yacni agaasimaha guud wasaaradda oo gabadha sogootinteeda ka qayb galay annaguna wasaarad ahaan markaan dib u celino waxaan ugu nimid nidaam ah xeer jajab oo xiriiradu ay kusoo wadeen wasaaradaha amiin ay kula soo macaamilayaan xiriirada xul qaran ama waxbay soo diyaarinayaan koox individual soo diyaarinteeda isku dabariidkooda ayagaa lahaa jiray kadibna wasaaraddii iyo nidaamkii maamulka markuu yimid waxay samayn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambaysay leeyihin xulka fulaan u aadaa laakiin wasaaraddu involved ama maysan ku lahaan jirin oversight sida lagu soo xulay kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre oo u warramayay haaruun macruuf dhegaystayaal xubinteenii dhacdooyinka todobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
abdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa ila soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari kusoo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya daandurayow dhambaalka galabta ugu horreeya barnaamijkeenna waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah maxamed cali cabdisool iyo nuur cali cabdisool suhayb cali cabdisool waxaa kaloo ku jira rooda barwaaqo sayid cali shaafici farxaan bilan wiilo iyo weliba xasne cabdi yuusuf iyo xaliime cabdi yuusuf iyo hinde cabdi yuusuf amaal cabdi yuusuf iyo fatxi cabdi yuusuf barkhada iyo bukhaari iyo zaynab jees sahro jees iyo cabdi jees dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan kayse cali cabdi sool iyo xamdi cabdi yuusuf oo ku aqalgalay deegaanka lagu magacaabo qaydar labile ee ka tirsan degmada gaashaamo waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idinkala siiyo aamiin dhambaalkana waxau noogu yimid cabdinaasir jacfar sheekh banaaney iyo axmed jacfar sheekh banaaney iyo cabdisalaan jacfar sheekh banaaney cabdiqani jacfar sheekh banaaney tunis jacfar sheekh banaaney iyo faaduma jacfar sheekh banaaney mariin jacfar sheekh banaaney iyo cabdiqani jacfar sheekh banaaney asma jacfar sheekh banaaney iyo sayma jacfar sheekh banaaney iyo arabo jacfar sheekh banaaney seenab jacfar sheekh banaaney iyo ruqiye jacfar sheekh banaaney iyo hooyo seenab maxamed cabdi iyo hooyo faadumo keerow aadan dhammaan reer jacfar sheekh waxa ay jecel yihiin inay tahnid gaarsiiyaan ciise jacfar sheekh banaaney iyo maymuuna ayuub isxaaq oo dhowaantan arooskooda uu ka dhacay deegaanka toos weyne degmada bardaale ee gobolka bay waxaana ay leeyihiin isku waara ee barhayda kale sii owlaad qayrqabta aamin ayaan annaguna leenahay heesta ugu horreysa waa wiilo aad wax a wada qaadaya hawees khamiis iyo aamin camaari
Where, where?
aanu intaasi kaga gudubno heestaasi macaanayd haatan aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen waxaana noo baaqaya dadka kale ah ugaas xasan madnuur iyo xasan xuseen nuunow hubso kuulow iyo roodo maxamed ibraahim xasan aadan cabdi xasan aadan iyo hooyo sacdiyo bukurow dadka kale ee dhambaalkani ku jira waxaa ka mid ah abti maxamed isaaq maadey iyo eedo maano isaaq maadey iyo eedo raxmo isaaq maadey cabdulaahi isaaq maadey iyo eedaxaawo macalin injineer borow iyo asxaab kale oo fara badan dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa waxay halkani tahaniyad dhalasho ay uga dirayaan faadumo isaaq maadey iyo bila xasan aadan oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilka magaciisa lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goorma kugu dambeysay shimbir yahow iyo xaliimo khaliif magool waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo aamine iimaan iyo hooyo xabiibo iimaan abdi sheekh cali iimaan madiino maxamed nuurto iimaan maxamed cali iimaan aadan iyo abshir mayow maxamed iyo faadumo mayow maxamed iyo fartuun mayow maxamed faa'iza mayow maxamed iyo awliyo cabdi faadumo cabdi xasan iyo abshir buule maxamed shabeelow iyo xasan maxamed roobow maxamed macalin manuur iyo maxamed yacquub daahir kaayow iyo cabdinuur isaaq gaadi injineer xuseen geese iyo cabdi xasan axmed gerger iyo maxamed cali salaad nishow aadan iidow ibraahim aadan shabeelow iyo cabdiqaadir xasan maxamed kaskey iyo maxamed xuseen hindi iyo kamaal cabdirasaaq kamaal yare waxaana ay dhammaantood taaniyad u dirayaan aadan maxamed aadan iyo tamiimo cabdi xasan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo gobolka baay waxaana gabadhaas yar oo loo bixiyey saamiya ay leeyihiin allah ka dhiga tiisoo weynaata oo waalidkeed dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeedaba waxtarta aamin ayaan leenahay heesta saddexaad
odaygu gabay wanaag kal feeranida jacay awood sheegtana malihi awood sheegtana malihi inaan ku dhahaan rabaa amarka xubigay naftani xakuya ubaxyada jacayl adiga ku ururisayo haddana waa murale adoonku ma dhahdo ilwaan amarka xubigay naftani xakuya ubaxyada jacayl adiga ku ururisayo haddana waa murale adoonku ma dhahdo ilwaan adnigaaga hadda joogayo intay ayniga israbaa iyagoo isoo manoogo weliba isa jooga ay markale iska raadiyan xubbiga xubbiga walaa musnaan adnigaaga hadda joogayo intay ayniga israba iyagoo isoo manoogo weliba isag jooga ay balkale iska raadiyan xubbiga walaa musnaan adooniyogeen xubbigan digalay anigo unfilay qalbigu ku itaalsado adaygu gabay wanaag kalifayarannida jacay awood sheegtana malihi awood sheegtana malihi inaan ku dhahaan rabaa adooniyogin xubbiga digalay anigoon filay qalbiga ku itaalsado adaygu gabay wanaag kalifeeranida jacayl awood sheegtana mali awood sheegtana mali inaan ku dhahaan rabaa
tahaniyadani waxay naga soo gaartay daandureyow dadka kale ah injineer cali maxamed diiriye iyo axmed aadan muuse aadan cabdulaahi cismaan iyo xasan daahir muuse iyo ciise muuse cabdi nuur muuse cabdi iyo haboon muuse cabdi aadan maxamed kaynaan iyo cali axmed maxamed cabdulqaadir maxamed cabdi xaawo ciise muuse iyo maxamed ciise muuse waa la badan yahay waxaa kaloo ku jira isaaq cabdi cabdile iyo cabdiye biraaq dawiid iyo sahare cabdulqaadir maxamed maxamed cabdulaahi cabdi hooyo qureesho malaaq iyo aaba xasan cabdi nuux muuse cabdi iyo cabdiye cabdulaahi cabdi dhayman axmed muuse iyo cumar cabdulaahi cabdi luul xasan cabdi shiine muuse cabdi iyo amiin muuse cabdi malyuun ciise muuse iyo nasteexa nuur muuse iyo xuseen daahir muuse dhammaan asxaabtan waxay hambaliyo aroos ay u dirayaan axmed muuse cabdi iyo anfac xasan cabdi oo ku aqalgalay degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhambaalka ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo caasho khaliif maxamed iyo hooyo faadumo khaliif maxamed hooyo safiye khaliif maxamed iyo hooyo xaliimo owsulu bare abaayo umeyme maxamed cabdulaahi iyo salme maxamed cabdulaahi iyo odageeda cabdiweli faarax bare dhuux axmed xuseen iyo marwadiisa qiyaas maxamed nuur axmed maxamed cumar iyo haashim muuse bare dhammaan asxaabtani oo kala jooga soomaaliya kenya iyo ethoobiya waxay tahaniyad aroos ay u dirayaan cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo saacadiye sahal muuse oo meherkooda uu ka dhacay magaalada ceelwaaq ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeena galabta kusoo xiri doonana waa dhoof jaceyl iyo fanaanada xaawakiin iyada ayaa ugu dambeysa dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaan idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waxaan dhuurayaa weli dadtuna
xagaaga dhegeystayaal barnaamijkii hambalyada heesaha ayaa intaasi aan kusoo gebagabaynay waxaa ila soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur buqaari haatanna waxaan idin soo qabanaynaa goormada kugu dambeysay waayeel dadow
maxaan walba harla toose waa reer anigoo laliga maxaan werwafifi way walaa anigoo ku sixi maxaan walba harla toose waa reer anigoo laliga maxaan werwafifi way maxaan sida weeraraysan sagaa dhexgaaf wareegay maxaan sid weeraraysan saqaadhexgaaf weligay intuu waqalihi lacay maxaan ku horooray weelka intuu waqalihi lacay maxaan ku horooray weelka ubaydi wadiiqa lexsan waqtigii tilmaamin waye وبيني وبينك الاحسن وتقول كلمة من وين جعلكم حوقي وغيم وحوض معي قشي جعلكم حوقي وغيم وحوض معي قشي محان سندرها ورثي وديبي وراها غضبولا هديني وعديقي قضي يتراذوي محان سندرها ورثي وديني وراها غضبولا هديني وعديقي قضي يتراذوي ويدعو إلى نعلنا دنيا سدوم وليجلتو وعكي حركي وذارتن وتني ويزدو إنان وعلنا هاي دنيا سدو وليجلتو
heestaasi waayeel dadow uu qaaday allah u naxariistee maxamed muuge liibaan ayaa waxa ay ugu dambaysay idaacaddeenii galabtii wararkeed v o a sidaa ay nabadgelyo